ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii toddobiyo tobnaad min kitaab araxbiya fi lfaraa'id waxaan ku soo jirnay macrifatu lxisaab waxaan soo qaadannay masaa-isha cawlma usuululmasaa'il oo toddobaad saddex cawlku galo cawlkuna waa ziyaado waa lixda iyo laba-iyo tobanka iyo afar iyo labaatanka waxaan qaadanaynaa insha allahu tacaalaa qaybtii labaad oo afar iyadu weeyaan waa afar afartaasna cawlku ma gelayo wax ziyaadina uma baahna wanisfu nis waa kala bar nis qof wax ku dhaxla iyo walbaaqi niska intii ka soo hadhay meesha waxaa jooga qof ahlu nis ah ahlu nisfi kala barba wax ku dhexlaa xoolaha nis iyo baaqi dee nis markau qaato baaqi baa soo harayo waxaa qaadanaya dadkaa kale oo casabada ah awin nisfaani ama laba nis meesha waxaa jooga dadka wax dhexlaya laba qof oo mid kastaaba kala bar buu wax ku dhexlaa kanna bar buu leeyahay kanna bar buu leeyahay asluhumaa labadaa asalkoodu fii xukmihim fardiyiin xukunkooda ihnaani wey waxaa weeye nisku xaggee ka baxa nis iyo wamaa baqaya qof baa jooga kala bar xoolaha leh inta kalena casabaa qaadan doonta nisku tirsiga u yar oo ka baxaaye waa itnayn waa labo waxaa meesha jooga laba qof oo midba nis leeyahay masale kale kanna nis bou rabaa kanna nis bou rabaa labada nis xaggee ka baxayaano ugu yar itnaan waa labo u fiirsa marka waa nisfu iyo walbaaqi nis iyo baaqiga soo hor oo casaba qaadato awin nisfaani ama labadii nis oo laba qof kala qaataan asluhumaa asalkoodu fii xukmihim fardiyiin xukunkooda ihnaani weeye meeshu ka baxaya waa labo soo waadix ma ah labay ka baxayaan makhrajkoodu waa makhraj ihnayn waaye labadu waxay kaga duwan tahay tirooyinka kale oo dhan meesha ay ka baxeen bay la magac yihiin rubcu arbacow ka bixi sudusku sitow ka bixi yaa huludku halaaow ka bixi ma garata laakiin nisku itnaan buu ka baxaya yaha waka wahuludu huludkuna haddaa qof hulud wax ku dhaxla meesha joogo min alaatin saddex buu ka baxa oo waxaynu horay mar usoo qaacidayna moogta waar hadda waxba dhib aynu ku hayn qof ahlu hulisa oo saddex meelood meel wax ku dhexlaa jooga saddex buu ka baxaya min alaatin buu yakuunu ka ahaanaya warubucu rubcuna min arbacatin afar xaggeed buu ka baxaya waay warubucu rubcuna min arbacatin afar xaggeed masnuunun mid laga soo wadeeyey wey mid laga soo jideeyey wey afar buu ka jiraysan yahay waadix marka keliya waxaad u baahan tahay miihaalo haddee ragguna hadda waa faraa'idku waa fardiyiin baan ku dhownahayo waa waa la raadin karaa waxaa keenaysaa qof nis wax ku dhaxla dadka kalena oo meesha jooga iska casaba yihiin maalan islaan baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay iyo adeerkeed zawj iyo cam ninkeedii iyo adeerkeed ninkeedii muxuu wax ku dhaxlin nis buu wax ku dhaxlayaa walakum nisfu maa taraka aswaajukum binafsi alqur'aan yaa haddaa meesha ilma jirin adeerkana halkaan iska dhigo casabe wuxuu soo haraw qaadanaya ninkaanaa niskiisii la siiyey dee ninkaana inta soo hadhay buu iska qaadan waadix annisfu wamaa baqiya weeye taas annisfu walbaaqi weeye aw innisfaani laba nis oo laba qof kala qaadanaya gabar baa dhimatay zawje ah ninkeedii iyo walaasheed shaqiiqo ah ama walaasheed le'aba walaasheed aabbihi hooyaba ay wadaagaan ama walaasheed aabbo keliya ay wadaagaan kolley middood ninkaanna waa reeranis waa zawjkii haddeer waa iyadinki sheegayey gabadhaanna waa reeranis awinisfaani ayib mithaalkoodu waka xagee asalkoodu ka baxaya masalada meel fog la aadamaysa afar nis waa laga helaa sideed waa laga helaa ka badan waa laga helaa howlahaasoo dhan la geli maayo meesha ugu dhow oo tirada aan laga heli karo baa laga saaraya waa labo war ma nis baa xoolaha labaan masalada labaan ku dhisayna adna bar qaada adna bar kii kaleoo niska keliya yara aduu niskaada qaada wixii soo haray dad kalaale xaggaa ka baxa khalaas والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان واي النصفيتين بالإرادة لبدا مسألة م- يا مسألة ما عرفت نس يا نس لغة يتيم يتيمتين والله كوا آه، نظير لهين وحلا مذا مسألة نس يا نس لك القاضي يا waa soo dhaafaynaa beydkaas wathuluthu min halaaatin buu yakuunu ka ahaada thuluth qof laa wax ku jira soo ma qof baa dhintay hooyadiis iyo adeerkiis hooyadu soo reera thuluth maa welad ma joogo welad welad ma joogo walaala tacaduday ma joogaan xaggee lagu dhisayaa iyada meesha ay wax ku dhaxasho cid kaloo aanu fara lama hayne saddex thuluthkeeda ha qaadato xabad inta kale ninkaan ha qaato wathuluthu min halaaatin buu yakuunu waa kaa والربع من أربعة مسنون أفر حقيت بقى لقى سو وديي لقى سو جريي مسألة الربع بقى كجرة هو قالوا ربع كجرة عيد قالوا هذا فرل وحكود حلي سماها إنه سجا كجرة بقى بوس كيس لقى سو قبنا يا قالوا ربع بات مسألة بعد قالوا وجود سيا مسألة ربع أربعة كل سنة لا شو قبل حكرة ها ربع ومحيت zawj iyo ibni islaan baa dhimatay ninkeedii iyo wiilay dhashay wiil baa jooga mogto waa reera rubuc marka zawjku waa reera rubuc afar baanba ku dhisan xabad odaygu ha qaato zawjkaa saddexda kale wiilku ha qaato khalaas waa humunu humun in kaana haddiiba la helo oo meesha in wujida hadduu jiro oo meesha macnaha dadka qof ahlu humuna ku jiro waa un xaas ama xaasase zawje ama zawjaade fa min hamaaniyatin buu isna ka ahaado umunku xaggee ka baxaa hadda say kugu dhibiya dhahay soomaliya waa kitaabka la bilaabaya hadda miyaan isku midna fa min hamaaniyati sideed buu ka baxaya sideed ayuu ka baxaya oo maxaan samaynaa marka nin baa dhintoo xaaskiisi iyo wiilow dhalay buu ka tegey xaaskiisiiyo wiil waaye iyadaa markay reere umuna iyada booskeedaa lagu dhisayaa xoolaheedu meeshay ka baxaan waa amaaniya sideed meelood meel marka ha qaadato inta soo hadha wiilka ha qaato taasina wata asalka masaladu waa halkaasaa lagu dhisayaa maxaanba kuugu daalin buu yidhi fa haadihi hiya alusuulu amaani haaniya fa haadihi middaan hiya iyadu waa alusuulu usuusha athaaniyatu waa usuushii labaad usuushii labaan u qaybin middii horey aan usoo qaadana dersigii hore oo saddexayd middaan yaa nis thuluth rubuc humun afar soo maa iyaduna waa qaybtii labaad deedna aan kugu daree laa laa yadkhulu lcawlu cawl ma galo calayhaa dusheeda afartan ma cawlmaan masale rubuc iyo humun iyo yaa asalkeedu yahay cawl yaan la- hala soo aadin shaqo kuma leh faclam ogow buu yidhi saa ula soco inaa cawlgelin uma sluk waxaad qaadaa markaa ogaatid masaa-isha asalkooda asaaska guriga asalka markaad keentid asalka markaa ogaatid uma sluk waxaa qaadaa atasxiixa tasxiixin fiihaa dhexdeeda masaladu meeshay ka asaxayso haddii loo baahdo waqsim halkaasna ka qaybi halkaa ka qaybi tasxiixa qaado oo masaladu haddii ay tasxiixin u baahato tasxiixi ilaa aslu lmasala iyo tasxiixu lmasaa'il baa kala jira soo maaha markaad tasxiixisid halkaa ka qaybi waqsim qaybi xoolaha haddaa haysaan uma sluki tasxiixa tasxiixa qaad fiihaa taslam nabad gasheen cid ku qabsan ka dhamma leh waa nabadgelaysaa markaas taasna waa iyana qaar baa qora waa kaas warafadii u qaybi xoolaha waay tanna waa innaga xalayna hayn lix kow isna laba jibaar laba-iyo toban sii laba jibaar afar iyo labaatan soo ma ahayn tanna si kalaa la dhihi karaayo qoladan waxaa la dhihi karaa labo alihnaan labo wa dicfuhuma laba laban laabkeed waa afar waa rubcee ka baxa mogta yaa wa dicfu dicfihima afarta sii laban laab waa sideed laba waa haynaa laba jibaar waa afartii waa haynaa sii laba jibaar waa sideeddii alaaadana gaarkeeda u sheegay wa alaaثa waa leedahay waa ka toddobadaas waa la isku waafaqsan yahay saddexdaasna ma cawlmaan afartaanna saddexdaasna waa cawlmaan afartaanna ma cawlanto laba asalo waxaa jira la isku khilaafsan yahayoo ee, siddeed iyo toban iyo soddon iyo lix sidaas as- raajixaana waa laba asal alxamdulilah taasna halkaasaan uga tagnay wa- wain takun min aslihaa tasixu wain takun hadday tahay masaladu yaa tasixu mid ka asaxaysa min aslihaa asalka hore tasxiixba looma baahan wixii koowaadoo lagu dhisay baa dadka u qaybsami kara wain takun hadday tahay min aslihaa asalkeeda xaggee tasixu mid ka asaxaysa masaladu hadday asalkeeda koowaad ka asaxayso maalan lix baabaa lagu dhisay lixdii baa qaybsamaysa sideed baaba lagu dhiso sideeddii baa qaybsamaysa talaata lagu dhiso iyadii baaba dadka u qaybsamaya arbaca lagu dhiso waaba u qaybsamaysaa wain takun min aslihaa tasixu asalka koowaad hadday ka asaxayso fatarku tadwiili xisaabi ribxu fatarku tadwiililxisaabi xisaabta dheeraynteeda oo laga tagaa ribxun waa faa'iido iyo raaxo yaa masale lix ka ansaxaysa haddaan laba iyo toban geysid laba iyo toban maxaaba kuu geenaya laba iyo toban haddaad dadkii uqaybisay sidaa lixda ugu qaybisay bay noqonaysa laba iyo tobankiio dee la kala tafaariqeeyay noqonaysaa kaa kow siin lahayd baa laba siinaysaa mogta marka hadday asalka koowaad ka ansaxayso nimankan fardiyiintu xisaabta u yar bay ka qabanayaan xisaab yar iyadoo masaladu ka qaybsamaysana ma rabaan in xisaab dheer la geeyo markaa fatarku tadwiili ribxi fatarku tadwiili lxisaabi xisaabta dheeraynteeda ka tegideedu waa ribxi taasaaba faa'iida xisaabta dheer waa in laga joogsadaa waka sidaasaa masalada lagu maamulaya meesha ay ka ansaxayso maalan qolo kasta waxa la siiya way u qaybsamaya qof baa dhintay hooyadii laba adeer buu ka tegey hooyadu soo reere ulud maa saddex ku ku dhis hooyada uludkeeda sii laba qori ma hadha yaa jooga meesha laba adeer dee meeshaasay meeshaasayba ku dhammaatay laba adeero midba qori baa u sar wax ka jabay male asalkii bay ka ansaxda islaan baa dhimatoo ninkeeda iyo saddex wiiloo ay dhashay ka tagtay ninkeedu waa reere rubo afarba ku dhis xabad ha qaato xoolihii maxaa soo haray afarta ahaa saddex wiilashuna imise ahaayeen saddex kala siisii hal iyo hal iyo hal asalkii hadday ka ansaxayso yaa mithaalada hadda caawa dhan bedis waa isla sidoo kale saddexaas buu ka tegey iyo hooyadiis iyo shan adeer yaa shan adeeradiis saddexaas yaa saddexaas buu ka tegey iyo shan adeer iyo hooyadiis waa ka sidoo kalea ugu qaybinaysa dee waa ujeedaa xaasaskan wax carruura ma joogaane mogta halaada zawjaad weeye waaye maxay wax ku dhexlayaan ilmo ma jiraan reere tumin maanta maaha ogaada waaye maxay yihiin reere rubuc soo maaha wakaas hooyaduna thuluth waa reere thuluth waaye adeeradan iga dhig wuxuu soo haray arkayaan makhraju thuluth oo saddex ah makhraju rubuc oo afara saddex iyo afar maxaa ka dhexeeya tabaayun isku dhuf saddex afar ku dhuf laba-iyo toban laba-iyo toban maxaa rubuc u ah afar meelood meel waa saddex saddexdii waxaa siinaysaa zawjo iyaguna saddex bay ahaayeen waxa ay heleenna waa saddex xabo dhag dhag dhag waa kala sis koow laba-iyo toban maxaa u ah thuluth saddex meelood meel afar hooyada hadda cidbal iyadu waa hooyo hooyo dhowra dhowr hooyo ma jiraan keligeed baa qaadatay waayo marka afar meela iyo saddex meela xoolihiisaa dha labayo tobankii maxaa haray labayo toban toddoba ka jir shan adeeradu intay ahaayeen beer xabad waka qayb wanaag baa ka dhacday waaye halkaasoo sheekadaas ku dhammaatay mithaalada haddaad iska sii waddo dee waan sidaas hadday asalkeeda ka ansaxayso fa tarku tadwiililxisaabi ribxun sheekhaaba ku celcelin jira beydkan ilaah kuu naxariiso waa faa'iido waa qaacido weyn oo faradiyiintu isticmaalaan halkaa uga gudo kuwo kaloo cajiibo masalatulmubaahala iyo waxaasna waa ka sii hadlaya fa acdi sii kullan mid kasta sahmahu sahmigiisa sii min aslihaa masalada asalkeeda isagii baa laanoo sii sheegayay masalada asalkeeda ay ku ansaxday qof kasta intuu ka lahaa ka sii mukamalan xaaliya mid la dhammaystiray aw caa waa masale aan cawlmin taa hore aw caa'ilan isagoo cawlmay sii min cawlihi cawlkeeda hadday cawlantayna nasiibkiisii cawlmay sii masalada haddii cawl galayna nasiibkiisii cawlgaloo nuqsaane gashay sii haddaysan cawlminna cawl la-aan sii waa intaas haddaysan cawlminna cawl la-aan ku sii waa intaas waayo masaladaasna halkaasaa la dhig waa in tara haddaa aragtid asihaama sahmiyadii laysad inaysan ahayn tanqasima mid u qaybsamaysa calaa dawil miiraasi dhaxalka kuwa u saaxiibka ah dadkii xoolaha dhaxli lahaa iyo waxa la siiyey isku qaybsami mayaan waa in taraa haddaa aragtid asihaama sahaamsha waa xoolaha nasiibyadii wey oo laysad inaysan ahayn tanqasima mid u qaybsamaysa calaa dawil miiraas ahlu dhaxalka ahlu miiraaska haddaysan u qaybsamayn fatbac waxaa raacdaa maa rusima waxa lagu xariiqi doono yaa waddaa lagu jeexi doonaa waddada soo socota raac rasmi mataqaan waxa lagu dhigi doono yaa waxaasaa hebel cashar u dhigay iyo hadda dagaaladayba u isticmaalaan yaa waxa weeye waxa lagu xariiqayo oo lagu acadayn doono yaa oo lagu xariiqi doono taas raac macnaha qofkan xoolihii iyo dadkiibaa isku qaybsamay waa ka jabtay wey waxbaa laguu sheegayaa marka lagaaga hari maaye haye maxaan sameeyaa wadlub dalab waayo masale halkaa waxaan soo dhaafnay toddobiyo toban bay gaadhaa dadka dhaxlayana dhaxal kalena waa toddobiyo toban qof xoolaha meesha yaallanna waa toddobiyo toban diinaar qof kastaana hal diinaar buu hela toddobiyo toban qof toddobiyo toban diinaar ya iyo qof kastoo intaa helay wuxuu yidhi wadlub dalab markaas iyadaa oo dadkan wax ka jabeen aa wax u tasxiixinaysid dariiqal ikhtisaari soo gaabin waddadee dalab yaa fil camali shaqada dhexdeeda shaqadan aa qabanaysid soo gaabin waddadeed dalab bil wafqina ku dalab ama bil wafqi aa ku ikhtisaariso ku dalab ku soo gaabin bil wafqi wafqiga ka dhaxeeya soomaynaan dhihi jirin tawaafuq wafqigan waa tawaafuqi iyo wadarbi ku garaacid soo masalada markii tabaayun hadduu ku jirana soo masaladan dhammaanteed masaladan dhammaanteed laguma garaacayn wafqi haddii ku jiro ama nis ha noqdo ama wax kale ha noqdo meel iska waafaqaanna intay iska waafaqeen iyo tii kale kulligeed soo laiskuma dhufanayn waxaad ku dalabtaa bil wafqi wafqiga ka dhexeeya iyo wadarbi garaacid yujaanibka markaa waxaa kaa dheeraadanayaa azalaalu simbiridhaxo aa ma dhumaysid gef ma gelaysid ma simbiridhaxanis waxa weeye meeshaan dad baa nasiibkii ku soo aaday iyo dadkii madaxyadoodii baan isku qaybsamayn marka waxaa la dhahaa waa ka jabta ama waa ka jabanta ama uma qaybsanto marka maxaan samaynaynaa waddada koowaada aan samaynayna waxaa weeye xoolahaan qaybsami waayey iyo dadkay u qaybsami waayeen baan isku fiirinaynaa M- dadkan madaxyadooda iyo xoolahan in mu- tawaafuq ka dhexeeyo iyo in tabaayun ka dhexeeyo meeshaan tamaaul ma yimaado tadaakhulna ma yimaado tadaakhul lama yimaado hadduu yimaado waaba iska qaybsami lahayd tamaaul hadduu yimaadona waaba iska qaybsami lahayd meeshaan madaxyadan dadka intaanoo qof madaxyadood iyo xoolahan intaanu qori oo xoolo ah isku fiiri labadan tirsi intaanoo madax iyo intaanu xoolo ah in tabaayun uu yahay iyo in tawaafuq uu ka dhexeeyo haddaba waddada u gaabanna mar wadlub dalab dariiqa alikhtisaari ikhtisaar waddadiis fil camali camalka iyo shaqada bil wafqi aad ku ikh- ku dalab iyo wadarbi garaac iyo jaanibka zalalu zalalku waa kaa dheeraanaya markaas waaba ku dalbe haye wardud u celi tawaafuq haddow ka dhexeeya ilal wafqi wafqiga alladii midka yuwaafiqu waafaqaya midka waafaqaya nis haddou ka waafaqay haddou een- een, inta uu ka waafaqay khumus haddou ka waafaqay inta uu ka waafaqay u celi kaa ka soo qabo weye tirs wadribu kaa waxaa ku dhufataa inta uu ka waafaqay fil asli masalada asalkeedii haa masalada asalkeedii baa ku dhufanaysaa marka maxaa ka dhaqe ka dhexeeya tawaafuq binis ka niskii isku dhufo asalkii waaye fa anta adigu markaas alxaadiqu nin xariifaata oo aad wax u garanaya oo la socda masalada yaa oo shay kasta meesha loogu talagalay dhigaya alcaarif almutqin almuxkim nin uu aqoon leh wax sugaya sugay yaa ninkaasaata xaadiq baa la yidhahda waaye hadday tahay tabaayunna waa isku dhufan dayib s- wuxuu yidhi marka fa anta adigu markaas alxaadiq baat marka dadka waxaa dhici kadha qoladaan iyo waxaa siisay inay isku qaybsami waayeen qoladaan labaad iyo waxaa siisay inay isku qaybsami waayeen qoladaan saddexaad iyo waxaa siisay inay isku qaybsami waayeen qoladaan afraad iyo waxaa siisay inay isku qaabs- qaybsami waayeen afar ma dhaafto afar ma dhaafto inay waxaa dhici kadha hal qole keliya ku jira hal qola iyo wixii lasiiya isku qaybsami waayey baa dhici kadha laba qole inay ku jirto saddex afar ma dhaafaan marka wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay kasriga iyo jabitaanku jinsan waaxidan hal jinsi hal qolo iyo xoolihii la siiyaa isku qaybsami waayey aw agtara ama ka badan faxfad xafid maxaa xafidaysaa qoladan madaxyadooda iyo xoolaha u- u qaybsami waayey xafid wadac ka tag canka xaggaada aljidaala muranka iyo walmiraa dood muran iyo doodna waa kaaga digay muran iyo doodna iska ilaali muran iyo dood waa iska cadfu tafsiir muran waa muran jidaal waa muran miraana waa muran waa iska dood iyo dood waay ayib munaadaro mukhaasamo jidaal waxaa muranka waxaa mid xun baa jiro midka ah qofka markasta ka raysid markasta ka adkow adigu ka hel oo lagama xujo hela hebel taa ma fiicno inaa laakiin doodid doodaa is leedahay xaqa ku daahiri caddee xaqa taasi fa huwa maxmuudun waa arrin fiican in kaana mubtaqiyan bihi wajha allahi tacaala ilaahay darteed u yana uga jeedo masaladan doodeeda waxaa ku gelinaya in xaqa la fahmo ilaahay dartii bayna kaata taas waa fiicanta waayo laakiin kuwa kale ma fiicna xadiid baa odhanaya abu daawuudku warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii dooda ka taga isagoo mubdilah yaa dood baadilah uu ku baadilnimo samaynayo buniya lahu beytun fii rabadi ljanna guri weyn baa waxaa looga dhisahayaa jannada dhexdeeda rabaduljanna jannaha jannada dhinaceeda waa la yidhi maa xawlaha jannada dhinacyadeeda koow baadil buu ku doodayey ilaahay dartii wuu iska daayay inuu ku doodo murankii iyo doodii iyo wixii islahaa looyarada iyo garyaqaanada beleda u qabsanaya isagoo baadil ku jira wuu iska daayay waman tarakahu wahuwa muxiqun isagoo xaq ku taagan oo isagu xaq leh oo xaqla ah buu murankii iyo doodii iyo dacwadiiba iska daayay buniya lahu beytun fii wasadiha kan baa jannada dhexdeeda looga dhisayaa guriga hore fagaaguu ku yaal kanna waa jannada dhexdeeda qofkii dabeecaddiisa wanaajiya guri baa looga dhisaa jannada meesha u sarraysa meesha u sarraysa waa kaas did kalaa odhanaya man dalaba alcilma liyubaahi bihi alculamaa qofkii cilmiga dalba inuu culimmada kula faantamo yaa ku oo maaragtay kula aw liyumaariya bihi sufahaa ama caamada kula murmurmo yaa dad meelaha iska farfadhiso intaa iska murmayaa jira ama culimmada inuu maaragtay kula faantamo aw liyasrifa bihi wujuuhannaasi ilayhi ama dadka wejigooda inuu isaga us- u soo jiido isdhaho ninkaan waxbuu yaqaanaa dadka wejigooda soo iil adiga ha lagu ictiraafo yaa fa huwa fi naari yaa kaas waa fi naar baa la yidhi waxa weeyaan waa kaa waa min riwaayat albayhaqi ibnu maajahna waa wariyey marka waa khatar waxaan aan baranayno cilmiga ilaahay dartii bes wax kale ma anfacayso marka waxaan wax ka jabayn in kaana hadduu yahay jinsan waaxidan aw akthara faxfad xafid nisbadan fiiri waxaa waxa ka dhexeeya qolo kasta iyo madaxyadeeda iyo waxa ka jabay wadacanka xaggaada ka taga aljidaala iyo walmiraa dooda iyo murankana iska ilaali waay qolaa marka wixii la siiyey waa u qaybsami weyd sidaasaa iyadana kula dhaqmaysaa marbaa inta masalada jabniin galo misna aysan u baahnayn aysan u baahanaynin in madaxyadeeda laysku dhufto hal qolaa wax ka jabta qoladaas xoolaha la siiyey iyo qolada madaxyadoodu tabaayun baa ka dhexeeya cadadu ru'uusa aslul mas'aladii ku dhufanaysaa kuwan madaxyadooda masalada asalkeeda ku dhufo haddaysan cawl gelin haddii cawlgalayna cawlkii intay ku tagtay ku dhufo asalkii ha ku dhufana meeshii cawlka ku tagtay madaxyadooda ku dhufo khalaas taa waa intaas waayo haddii dadkan wax u qaybsami waayeen sihaamta xoolaha waa ku soo aaday iyo cadadu ru'uustoodu tawaafuq ka dhexeeyo fariiqan muwaafiq ah wafqigiisu celi meesha iska waafaqeen ka soo qabo weeye intaan uu ka waafaqayna aslu mas'aladii hore ku dhufo maxaa ka dhexeeya tawaafuq ma binisba ma mid kala inta iska waafaqay masalada asalkeeda ku dhufo waa hal qolay ka jabto tusaale hooyadii hooyadiis iyo wuxuu ka dhintay lix adeer hooyadiis iyo lix adeer hooyadu waa reero firdi soo maaha masaladaba saddex ku dhis hooyada xabadha qaadato maxaa soo haray labo adeeraduna waa lix maanta dhihi maysid waxaa ka dhexeeya tadaaqul meeshaan tadaaqul iyo tabaayun ma soo galaan yaa ilaa waxa hadda badan xoolihii maaha waa dadkii madaxyadoodii adeeradii baa lix ah xoolaha soo harayna waa labo masalada halaaaa lagu dhisay xabad hooya ulua qaadatay laba qori baa soo haray waaye laba iyo lix iskuma qaybsamaya labadaani lix uma qaybsamayso tawaafuq binisba ka dhexeeya marka lixdu kala bar bay leedahay labaduna kala bar bay leedahay soo saa ma ah wakaa waaye maxaa la samaynayaa marka cadadu ru'uusi lixda barkeed tawaafuq soo kama dhexeeyo binis lixda barkeed oo saddexa baad ku dhufanaysaa masalada asalkeedii oo iyana saddex ahayd la masalada saddex baan ku dhisna hooya xabad qaadatay laba haray mogta saddex saddex ku dhufo sagaal sagaalkaasi ka asaxaysa masalada asalkeedu halaau ahaa tasxiixeedina sagaal buu gaaray maxaa samaynaysaa marka hooyo awal xabad bay qaadatay xabad baa saddex ugu dhufan waa saddex saddexda ha qaadato maxaa soo haray sagaal saddex laga qaaday lix odayaashun intay ahayn adeeradaa lix bay ahaayeen beer hal khalaas waa intaa hal qola hadday ka jabto waka hadday dad ka badan ka jabtana waa dersiga dambe wallahu subxaanahu wa tacaala aclam insha allahu tacaala